subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington
waa subax arbaco ah bisha juulaayna waa toddoba-iyo toban sannadka labada kun sagaal iyo tobanka waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaly dt com saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa lixdii iyo barkii aroornimo idaacaddana waxaa daadihinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur
dhowr iyo toban maalmood ayaan soomaaliya ku sugnaa anigoo indhala-aanah kadib turkigaa la iisoo wareejiyey oon muddo bil iyo dhowr iyo toban maalmood ayaduna aan ahaa indhala-aan kadib ayaa obereeshinka la iigu sameeyey
waa codka nin dhallinyaro ah oo ku dhaawacmay qarax bishii abril ka dhacay magaalada muqdisho natiijada qalliinka waraysiga ayaad ku maqli doontaan kadib cashuurihii uu madaxweyne trump ku soo rogay badeecadaha shiinaha iyo reer yurub waa siday xaalka soomaalida ku shaqaysa baabuurta xamuulka ee daabusha alaabahaasi ee dalkan maraykanka jaamacadda camuud ee somalilan oo wadda howla lagu badbaadinayo deegaanka iyo duurjoogta qodobadaasi iyo ciyaarihii ayaad dhegaysan doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka
afar ka tirsan xibnaha xisbiga jamhuuriga ee aqalka hoose koongareeska maraykanka ayaa talaadadii shalay la codeeyey dhammaan xubnaha dimuqraadiga iyagoo meelmariyey sharci cambaaraynaya hadaladii lagu sheegay cunsuriyadda kuwo ku salaysan oo madaxweyne trump uu ku yidhi dumar aan caddaan ahayn oo ka tirsan koongareeska qaraarka aqalka hoose oo laba boqol iyo afartan xubnood ay haa u codeeyeen boqol toddobiyo sideetan kalena ay kasoo boqol iyo toddobiyo siddeetanna ay ka soo horjeestan ayaa si adag u cambaareeyey hadallada cunsuriyaddu ku jirto hadalladaasi oo sharciyeeyey sarane u qaaday cabsida iyo nacaybka loo haya dadka maraykanka ee cusub iyo dadka midabka leh afhayeenka aqalka hoose ee koongareeska nancy pelosi ayaa ugu yeedhay aqalku inuu u midoobo siday hadalka u dhigtay cambaaraynta fariimaha twitterka ee cunsuriyadda ku salaysan ee madaxweynaha burcadbadeed nijeriyaan ah ayaa meel ka baxsan xeebaha nijeeriya ka afduubtay toban badbaaxe oo u dhashay dalka turkiga talaadadii shirkadda maraakiibta ee kedi ooliw ee laga leeyahay turkiga ayaa sheegtay in badbaaxayaasha oo la socday markabka baksoy biir ay kasoo shareecdeen dalka cameroun iyaga oo kusii jeeday dalka ivorcos markii ay burcadbadeed ku weerartay gacanka gine sideed kale oo ka mid ahaa badmaaxayaasha la socday markabka ayaa badbaaday oo hadda ku sugan dekad ku taala dalka ghana xafiiska badaha caalamiga ah ayaa sheegay in gacanka gine ee badda atlantiga qeybteeda ku dhirirsan qaar ka mid ah dalalka galbeedka afrika uu hadda yahay halka ugu halisan ee ay maraakiibta caalamiga ah ku qafaashaan burcadbadeeda
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba halkaad warkaasi kala socotaanna waa v o a washington warbaahinta dalka turkiga ayaa tilmaantay horumar ay ku tallaabsadeen dhakhaatiirta indhaha ee dalkaasi kadib markii laba dhakhtar oo turkiya ay ku guulaysteen inuu araggiisa dib u helo abubakar macalin axmed oo ah nin dhallinyaro ah oo qarax bishii abril ee sanadkan muqdisho ka dhacay si xun ugu dhaawacmay labadiisa indhoodna wax ku noqdeen abubakar ayaa muddo laba bilood ahaa laba bilood ah ahaa qof waxba aan arkaynin oo la hogaamiyo ilaa uu ka tago magaalada ankare caasimadda turkiga oo uu ka dhacay qalliinka oo araggiisa dib ugu helay abuukar oo weli magaalada ankara ku sugaya qalliin kale oo lagaga samaynaya isha bidix ayaa waxa uu khadka telefoonka ugu warramay nuur xasan nuur nuur bukhaari ugu horreyn waxa uu ka hadlayaa goortii iyo sida u haladay qaraxii indhaha ka riday
waxay ahayd maalin arbaca ah toddobiyo tobanka abriil xilli galab sagaal saac iyo dhowr iyo toban daqiiqo ah anigoo lugeynaya wadaada debka oon ku socdo xafiis aan ka shaqeeyo ayaan waxaa la kulmay qarax gaari walxaa qarxa laga buuxiyo wadada geeskeeda yaalla markaan kusoo dhawaaday ayuu igu qarxay mar alla markuu qaraxa dhacana indhaha ayaan beelay waa gartay marka goorma ayaad ogaatay in aad aragga weysay bal noo sii faahfaahay sida ay wax u dhaceen xilligaas
markuu qaraxu dhacay isla markii waxaan waayey araggii ayaan waayey si oo oo kediis ah ayaan araggii ku waayey sidoo kale waxaan dhaawacyo fudfudud ee iga gaareen gacan bidixa iyo lug midiga iyo qoorta dhegta hoosteeda ayaa firir weyn iga galay araggii mar alla markaan waayay dhowr iyo toban daqiiqa ayaan meeshii qaraxa aan aan aan ku sugnaa anigoo ku sugan xaalad yaab leh oo ilaahay uu ogyahay kadib ambalance ayaa ii timid waxaa laii qaaday isbitaalkii ugu horreeya laigeeyey wuxuu ahaa isbitaal madiina si laigu gargaar laigu sameeyo imise bilood ayaad aragga la-ayd inta aadan tegin dalka turkiga oo aad hadda joogto dhowr iyo toban maalmood ayaan soomaaliya ku sugnaa anigoo indho la-aan ah kadib turkiga la iisoo wareejiyey oon muddo bil iyo dhowr iyo toban maalmood ayadana aan ahaa indho la-aan kadib ayaa operationka laigu sameeyey ishii midid ayaa lagu bilaabay qaliinka laba usbuuc kadibna aragga ayaa ilaahay ii bilaabay marka operationkaas araggaada ay kusoo laabteen dadaalka dhakhaatiirta ka sukow alla kuu soo celiyey bal siduu ku bilowday imise saacadood ayuu socday bal noo faahfaahay sida ay wax u dhaceen
dalka turkiga markaan imaanay waxaan ku soconay isbitaal la yihahda dunyagos oo ah isbitaal isbeshaaliista ku ah indhaha isbitaalka markaan imaanay qaliinku wuxuu socday saddex saacadood iyo bar ayuu socday qaliinkuna wuxuu ahaa qaliin naadir ku ah dalka turkiga iyo aan dhihi karo sida dhakhaatiirtu ay noo sheegeen guud ahaan caalamka wuxuu ahaa qaliin aada u culus isha waxaa lagu sameeyey qaliin la yaab leh waxaa la geliyey qalab casri ah oo laga keenay america iyo faransa sidoo kale isha waxaa lagu sameeyey gaas ka qayb noqonaya arag soo celinta aragga ishaasi oo ku jiraya isha muddo laba bilood ah marka qaliinkuna wuxuu ahaa mid la yaab leh siday dhakhaatiirtu ay noo sheegeen alxamdulilah ilaahay laakiin araggay wuu ii soo celiyay hadda ishaydii midig ayaan ku socdaa magaalada ankara qorshaheeduna wuxuu yahay isha bidixda qaliinkeeda in la galo isbuucan dabayaaqadiisa ilaha idmo waayahay marka waxaa ku tilmaamtay qaliinka mid yaab lahaa oo mucjiso ahaa marka muxuu sidaas ugu noqday mid la yaab leh bal dhegeystayaasha u faahfaahay
sida dhakhaatiir inoo sheegaan isha dhaawac xoogan ayaa gaaray markii hore waxaan isticmaali jiray ookiyaal ayaan isticmaali jiray ookiyaalkaas iyo firirkii qaraxa iyo uuradii iyo holicii oo dhan ayaa ishii ku wada dhacay sidaasi darteed ayuu ku noqday qaliinkeeda qaliin maxaa la yidhahdaa layaable sababtoo intaas oo shay oo hal il isugu tegay noora waad dareemi kartaa culayskeeda intuu la eg yahay ishu waxay ka dhaawacantay aragga qaybta hore dhakhaatiirtu waxay noo sheegeen aragga qaybta dambe inay nooshahay sidoo kale ay soo celin karaan aragga qaybta dambe ay keeni karaan si aan waxa u arko qaybta hore si ay qaybta hore u keenaanne waxay u baahneed qaliin casri ah iyo qalab casri ah oo isha la geliyay sidaan hore kugu sheegay waa gartay marka ma xanuun bay kugu haysay inta aanan qaliinka gelin araggaadana maxaad ku qiyaasi kartay inta aanay operationkaas uusan dhicin alxamdulilah habeen xanuunkuma seexan galabka qaraxa igu dhacay ilaa maantadan ilaa caawadan aan kula hadlayo ishuna intaan qaliinka lagu sameyn keliya waxaan arki karay iftiinka weyn ee qoraxda iyo iftiinka nalalka keliya ayaan arki karay laakiin wax kale oon arki karin ma lahayn waxaan akhriyey warbixin ay dhakhaatiirta labada dhaktar volkan hormerij iyo dhakhtarka kale kubilhan ilmas ay siiyeen wakaaladda wararka turkiga anadolu oo ay kaga hadleen xaaladaada iyo qaliinkaagii waxaana arrintan ay noqotay mid caalami ah oo turkiga maaragtay oo dhan laga wada hadalhayey sida qaliinkaada loogugu guuleystay marka arrintaas saameyn intee leeg ayay kugu yeelatay maadaama ay ahayd dhacdo layaab leh iyo guul dhinaca qaliinka dhakhaatiirta indhaha
anagu farxad ayay inoo ahayd inaan maqalno in dhakhaatiirtu ay u sheegaan wakaalada wararka dalka turkiga ay u sheegaan inay ku guuleysteen qaliinkeenna sidoo kale waxaa farxad inoo ahayd in annaga warbixinteena ee caalamka o dhan ay wada gaarto soomaalida ay wada gaarto marka nuurow maxaa la yidhaahdaa aadan ugu faraxnay inaan anagu maqalno in qaliinkeena lagu guulaystay islamarkaana aan mirihiisa helno oon oon xilligan aan kula hadlayaan wax arki karo ilaa iyo intee wax arki kartaa hadda wallaahi aragti aan ku socon karo magaalada ankara dadkeeda aad ayuu u badan yahay aragti aan dadkaasi ku dhex mari karo oo meesha aan u baahana waxaan kaga doonan karo ayaan wax arki karaa ugu dambeyn nuurow waxaan rabaa inaan fursaddan kaga faa'iidaysto inaan u mahadceliyo allah subxaana wa tacaala iyo dhammaan cid allaale ciddii kaalin ku lahayd inaan aragtideeda dib u helo
kaasi wuxuu ahaa buukar macalin axmed oo qaliin indhaha lagaga sameeyey dalka turkiga kadib markii uu ku dhaawacmay qarax ka dhacay bishii abriil sanadkan magaalada muqdisho oo khadka telefoonka ee magaalada ankara ayuu ugu warramayay waryahayga nuur xasan nuur nuur bukhaari
jaamacadda camuud ee magaalada boorame ee somalilan oo taageero ka helaysa hay-adda u n b ee qaramada midoobe ayaa waddo dadaalo ay ku soo saarayso xirfadlayaal la tacaala isbedelada cimilada ee keenay xaalufka caraguurka iyo in duujoogtii ay yaraato warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa boorame kasoo diray wariyaheena haashim sheekh cumar good dhowrista iyo ilaalinta deegaanku waa mid u baahan in dadka lagu baraarujiyo dhibaatada lagu hayo ee la xidhiidha xaalufinta iyo nabaadguurka ku socda deegaanka islamarkaasina la ogaaday in loo baahan yahay wacyigelin ay sameeyaan dhallinyarada aqoonta u leh ee baratay cilmiga deegaanku sidaasi oo ay aaminsan yihiin aqoon-yahanada la socda isbeddelka cimilada sii xumaanaysa iyo xaalufka deegaanka oo uu ka mid yahay brofeser maxamed cabdi cismaan oo ah hormoodka kuliyadda beeraha iyo deegaanka ee jaamacadda camuud
maanta waa ogtihiin inay dhibaatada ugu badani ka jirto deegaankii amana ha noqoto xaalufin amaba caradoo guuraysa daadadkii waxyeeladoodu badatay abaaro soo noqnoqday markaa waxaa loo baahan yahay in la helo dad cilmigeedii leh deegaanka isla markaana wacyigelin kara ummadda iyo sidii deegaanka u ilaashan lahayd markaa annagu jaamacad ahaan mar kasta waxaan ku dadaalaa inaannu soo saarno arday cilmiga leh ilaalinta deegaanka iyo horumarinta deegaanka jaamacaddu saaad ogsoon tihiin keliya maaha inay ka shaqayso arrimaha waxbarashadoo keliya hase yeeshee marmarka qaar baa wacyigelin iyo marmarka qaar ay deegaanada ku dhow soo wacyigelisay ka shaqaysaa isla markaana waxay u tababartaa arday kala duwan maxaanku dhahda somalilan oo dhan marmarka qaarna meelaha soomaalida degtoo kale haddaba duurjoogta oo ka mid ah xayawaanada ku nool deegaanka ayaa qaarkood halis ugu jiraan inay dabar go'aan duurjoogtaasi oo ay ka mid yihiin harimcadka iyo kuwo kale ayaa shir arrintaasi duurjoogta iyo isbeddelka cimilada lagaga hadlayay dhowaan lagu qabtay jaamacadda camuud sida brofeser maxamed cabdi cismaan uu u sheegay laanta afka soomaaliga ee v o a kulankaasi inta badan wuxuu ku saabsanaa ilaalinta duurjoogta iyo sidoo kale ilaalinta deegaanka markaynu ka hadlayno duurjoogta waxaa aada looga hadlayay oo cilmi ballaaris badan lagu sameeyey nooc xayawaan ah oo ka mida duurjoogta ay tiradiisu sii yaraanayso noocaas oo la ydhaahdo harimcadka ama ku jira bahda shabeelka oo harimcad baa la dhahda soomaali ahaan waxauu ku noolyahay inta badan geeska africa oo ay ka mid tahay somalilan tiradiisuna hadda way sii yaraanaysaa markaa waxaa inta badan imika santar u ah oo khubaro aada ugu xeel dheera oo ka socota waddanka kale namibiya iyo maraykanka ay halkan noogu yimaadeen oo markaa cilmi baaris ay ka sameeyeen bay soo bandhigayeen sidoo kale ardayduna way kala qayb qaadanaysay aduu xogo inahaa ku saabsan baa aada laysku weydaarsaday iyo ilaalinta maxaanku dhahda harimcadka iyo mustaqbalka siduu ahaan doono in la ilaaliyo iyo waxyaaba caynkaa ku saabsan
sidoo kale isbeddelka cimilada iyo ilaalinta deegaanka waxay u baahan tahay in la helo xirfad yaqaano bartay ilaalinta iyo dhowrista deegaanka arrintaas ayay hay-adda u n d b iyo jaamacadda camuud iska kaashadeen dabcan ardaydaas waxaa fangaraynaysa u n d b waxayna diyaariyaan digriga labaad ama master brograamkii bay ku jiraan dhammaanna waxay ka yimaadeen meeluhu soomaalidu degto waxyaabaha ugu muhiimsanaya bartaan ama takhaquskoogu yaaxooyeen cimilada isbedelaysa iyo ilaalinta deegaanka waa climate change and environmental sustainable diploma wax la yidhahdo marka dabcan ardayda waxaa loo tababaraa ilaalinta deegaanka iyadii sidoo kale sida loola jaan qaadi lahaa ama loola tacaali lahaa cimilada sii xumaanayso oo maanta waxaynu ognahay matalan roobabkii dii jiray inay xilligii inta badan kadib maraan ama marmarka qaar ay ka soo hormaraan sidoo kale xaddigii dii jiray ee roobku ay sii yaraanayso abaarihii laftooda soo noqnoqonayo markaa waxaa qasaba mar kasta inaynu la jaan qaadi karno sida adduunyada kaleba ay ula jaan qaaday cimilada isbedelaysa sida loola jaan qaadi karaana kolka ugu horeysa waa in la helaa xirfad yaqaano ka turjumi kara la jaanqaadidda iyo la tacaalidda cimiladan sii xumaanaysa ee isbedelaysa marka sababta ugu maaragtaani muhiimsan ee jaamacadda iyo u n d b baa isla garteen waxaa weyaan in xirfad yaqaano cilmiga cimilada isbedelka iyo ilaalinta deegaanka loo soo saaro dhammaan maaragtaani meelaha ay degto soomaalida ay kow ka tahay somalilan haashim sheekh cumar good v o a borama
aroor wanaagsan markala dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan v o a washington kadib markii madaxweynaha maraykanka donald trump uu cashuur saaray badeecadaha ka imanaya dalka shiinaha iyo qaar ka mida dalalka yurub waxaa culays ku yimid dadka ku shaqeeya baabuurta xamuulka daabusha ee taraxka loo yaqaano dadkaasi waxaa ka mid a cabdiwahaab maxamed garabey oo isagu muddo meheraddan ku shaqaysanayey waxa uu iga waramay marka ugu horreysa badeecadaha nooca uu daabuli jiray
waxaan qaadi jirnay sandherow badeecadaha kasoo degay alaboorada oo taargowga ah alaabaha electroniga gaar ahaan kuwa ka yimaado dalka china waan gartay marka yurub wax ka yimid ma qaadi jirteen
qaybo kale oo kamida kambaniyada kale oo qaadi jir way jiraan annaga waxaan u badnayn alaabaha ka yimaado chino oo electroniga ah kambaniyada qolo walba meelay wax ka qaadaa kambaniya qaar oo alaabaha ka yimaada yurubta qaar ka yimaado alaabaha ka yimaada mexico iyo canada qaada way jiraan laakiin annaga soomaalida waxaan u badnayn alaabaha ka yimaada china waan gartay marka maxaa dhacay kadib markii madaxweyne trump uu tacriifado amaba tarifsu kusoo rogay wax soo saarkii dalka shiinaha wixii dalka dibaddiisa loo dhoofi jiray oo aan eelaboorada gei jirnay way yaraadeen siddeetan boqolkiiba hoosay u dhaceen alaabihii eelaboorada aan kasoo qaadi jirno dibadaha ka imaan jiray gaar ahaan jinaha ayagana sidoo kale way yaraadeen marka sidaan la soconnaba markii tacriifadahan lasoo rogay xataa jina ma ahana canada iyo mexico baabuurtii aadi jirta xataa hoos u dhaca ku yimid marka dhibaatada ugu weyn waxay ka dhacday xaggaa iyo eelaboorada waan gartay dabcan madaxweynaha yoolkiisu wuxuu ahaa in haddii cashuurta lagu badiyo wax soo saarka wadamadaas dibadda in shirkadihii gudaha waddanka joogay ay fursad heli doonaan wax soo saarkooduna u badan doono intaad og tahay shirkadaha maraykanka wax soo saarkoodii ma gaadhay heer aad idinku shaqaysan kartaan sandero aad baa umahadsan tahay horta wax soo saarka gudaha wax soo saarka gudaha aada u fiican yahay laakiin dhibaatada jirtaa waxay tahay taraagyada gudaha maraykanka ka shaqeysa waa malaayiin qaar waxay u bixi jireen dhanka iyo canada qaar waxay aadi jireen mexico qaar eelaboorraday wax kasoo qaadi jireen qolana wax soo saarka gudahay qaadi jireen haddii alaabihii dibadda loo dhoofi jiray kuwii ka imaan jiray ay yaraadeen waxaa lagu qasbanaaday dhammaan in laga wada shaqeeyo wax soo saarkii gudaha wax soo saarka gudaha iyo taraagyadana laba jibaar waxaa badan taraagyada marka dhibaatada halkaasi ka timid waan gartay ma jiraan badeecado gaar ah oo hadda marka laga hadlayo wax soo saarka gudaha aad u u badan oo laga yaabo in xilliyada soo socda bilaha soo socda markay soo bataan in ay fududeyso fursadda dadka taraagyada wadaa inay shaqo helaan
waa waa la filayaa wax soo saarka weliba dhanka beeraha dhankan iyo california iyo arizona iyo wadamadaas xad kale le mexico xiliyadan iyo wixii ka dambeeya wax soo saarkaada wax soo saarkooda aada u sara kaca waan rajaynaynaa laakiin si walba oo wax soo saarka gudaha u kaco haddii aan dalka dibaddiisa wax loo dhoofinin oo aan elaboorada alaab geynin oo aanan kasoo qaadin culayska weliba wuu sii jiri doonaa gaar ahaan annaga soomaalida culays ka duwan culayska kabaniyada qaar ay nala ay guud ahaan culayska jira mid annaga noo gaar ahaa jiro haddii aan nahay soomaalidu maadaama aan nahay dad islaama oo alaabaha qaar aanan qaadin sida kamriga iyo doofaarku saameynay nagu yeelatay maxaa dhacay markaas say saameyn idinku yeelatay kabaniyada alaabaha loo qaado xilligan suuqa aada u wuxun yahay ayagana way la socdaan kabanigii xiriirkii aada lahaa jirteen oo alaabta u qaadi jirteen markuu kusoo waco oo aada weydiiso nooca rarka aad qaadanayso markuu ku yidhahdo kamro ama doofaar haddii aada diiddo asi ma fahamsano dhibaatada diin diin ahaan annaga naga soo gaarayso wuxuu arkayaa suuqaan sidaan uxun qofka diiday rar inuuna suuqa iyo xaaladda la socon oo qof kibrin yahay uu ku arkaa marka wuxuuna siinayaa rarkaasi qofkii markaasi doofaarka u qaaday ayuu beri rarka kale fiican uu siinaa adigu wuxuubu ku arkayaa nin xilligan suuqa xun wax kala door dooranayo baahi aan qabinba waan gartay cabdiwaab adigu gaariga aad wado maadaa iskale anu laba baawnaan le mid waa dhiga hal midaan wadaa hadda maxaad filaysaa mustaqbalka dhow
horta waxaan filaynaa wanaag iyo khayr aan filaynaa raxmadda ilaahi lagama quusto laakiin dhibaatada jirtaa waxay tahay sandherow gawaaridii shidaalkii markii suuqa hoos udhac ku yimid wax isbeddel lama sameynin qiimihiis aada u sarreeyaa maintenanceki iyo birta iyo darawalka iyo waxdha marka la isu geeyo waa culaysintiisa la-eg insha allah waxaan rajaynaynaa suuqa inuu isbeddel sameeyo oo shaqadeenna sidii hore ay kusoo laabato kaasi wuxuu ahaa cabdiwahaab maxamed garabey oo ka mid ah soomaalida wadda baabuurta xamuulka qaaday taraxka loo yaqaano oo ka hadlaya dhaawaca ku yimid hawshooda kadib markii madaxweynaha maraykanka donald trump uu tacriifada ku soo rogay badcadaha ka yimaada dalka shiinaha iyo qaar ka mid ah dalalka reer yurub khadka telefoonka ayuu iigu warrameeyey
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com bogga v o e somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o e waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
miisikaasi waa kii xubinta ciyaaraha waxaa stuudiyaha igu weeriya oo idaacaddana ila wada saad maqlayseen nuur xasano nuur bakhaari nuurow xubinta ciyaaraynu soo gaarhnay xilligeedii dabcan waxaan ognahay in koobkii afrika uu weli socdo ciyaartii kama dambaystana loo ballansan yahay maalinta jimcaha ah inuu ku xujin doonaa dhinaca suuqa kala iibsiga laacabiinta waaweyn lakiin aanu ku bilowno qaaradda afrika waa sida aad sheegtay sandheere ciyaarta kama dambaysta habeenka jimcaha ayay ka dhici doontaa dalka masar oo ciyaarahani martigelinaya sanadkan waxaana isku soo haray laba wadan oo kala matalaya waqooyiga africa iyo galbeedka africa waa algeria oo dhinaca waqooyiga ka socota iyo senegal oo ah wadan ku yaala dhinaca galbeed ee qaaradda africa waana ciyaar haddii alla idmo dadku dadka jecel kubadda cagta ay ka filayaan ciyaar xiise leh laakiin marka maxamedow aad eegto ciyaarihii dhacayay intii lagu guda jiray ciyaaraha africa algeria waxay soo bandhigtay ciyaar aad iyo aad maaragtay u dhisan dhan walba ciyaaryahano waaweyn ayaa u ciyaara waatii ciyaarteedii ugu dambeysana ay si wanaagsan kaga badiyeen xulka nigeria riyaad mahris oo ah laacib laacibka ugu qaalisan laacibiinta africa iyo kuwa carabta oo una ciyaara manchester city ayaa kooxda hogaaminaya gool qurux badan ayuuna ka dhaliyay ciyaartii ugu dambeysay nigeria marka marka la eego ciyaaryahanada ay wataan sida qadka dhexe oo kale ismaaciil bin naasir oo ka ciyaara talyaaniga oo haddana ay kooxda milan qarka u saarantay inay lasoo wareegto ayaa u ciyaara marka dabcan algeria ayaa la dhihi karaa waa ay ka yaro wanaagsan tahay senegal laakiin senegal markaa fiiriso laacibiin wanaagsan ayaa u ciyaara waana markii labaad oo finalka imaanayaan abid qaramada africa waxaa ku jira laacibkii dalka waxaan idhaahday kooxda liverpool sadio mane iyo laacibka difaaca uga ciyaara napoli culubali marka iyaguna mashar yara inta badanna finalka lama saadaalin karo oo koox kastaba aad ayay isu ilaalinaysaa laakiin algeria ayay u badan tahay inay koobka qaadi doonto balse kama sii hordhici doono waanu arki doonaa ciyaartaas iyadoona ognahay in weliba taageerayaasha reer masarna ay taageeri doonaan kooxda algeria
waa dhici kartaa laakiin waxaad ogaataa in algeria iyo masar waxa fiiltan weyn ka dhexeeyo ay aad maaragta dhanka kubadda cagta ay isu necab yihiin aniga waxay la tahay inay taageeri doonaan senegal waxaa ku jira sidoo kale sadio mane oo ay saaxiib yihiin maxamed saalax kooxda liverpool laakiin wararkii ugu dambeeyan arkayay waxaad mooddaa wixii ka dambeeyey gugii carabta in colaadii amaba xifaaltankii u dhexeeyey labada shacab uu aada isu bedelay xitaa marka laga hadlayo labada shacab ee morocco ama maqrib iyo algeria oo iyagana saasoo kale xuduuda xitaa isku haystay in dadkii hadda ay isu gudbayaan xuduudaha marka waxaad mooddaa waxaa inta badan loo saarinayaa madaxdii carabta ee xukumi jirtay waan gartay laakiin haddaynu dhinaca kale u gudubno oo kala iibsiga kooxaha ama kala iibsiga laacibiinta wararkii ugu dambeeyey maxaa maxaa ka socda waxaa ugu weyn sandheere intii aan ku guda jirnay idaacaddeenan saacado ka hor laacibkii kooxda ikis oo maalmahan ahaa warka ugu weyn ee suuqa kala iibsiga ciyaartooyda ciyaaryahan matis delid oo ah laacib soo kacaya oo dhalinyaro ah oo indhaha caalamka kubadda cagta ay hayeen ayaa waxa uu xalay ka degay magaalada turin ee talyaaniga si uu maanta ugu biiro kooxda yuventus saacadaha soo socda ayuu tijaabada caafimaadka mari doonaa waxaana juventus ay ma, ku iibsanaysaa lacag dhan shan iyo toddobaatan milyan oo euro Eh, waxaana la leeyahay eh, isla markiiba madaxiisa ayay dhul- dul dhigi doontaa boqol iyo konton milyan oo euro eh, labada sano ee soo socota haddii ay koox kale kasoo dalbato marka eh, warkaas ayaa ugu weynaa dhinaca suuqa kala iibsiga waa gartay wixii warar ciyaaraha ee ka soo kordha gaar ahaan xulka amarada koobka qaramada afrika dhegeystayaashaanu soo gudbin doonaa haatanna dhinacii heesaha haddii aan u baydho waa heesta waqti ay qaada fanaanada kaltuum bacdo
waqti inuu cajab yahay wax bustii la qaadan qiimo cod ku leeyahay isagoo la cayro qaadan in waqtigu cajab yahay wax bustii la qaadan qiimo cod ku leeyahay isagoo la cayro qaadan laxaad caafimaad qaba curyaan heetiyaa garan dhallaan iyo caruurnimo duciidoobay baa garan laxaad caafimaad qaba curyaan heetiyaa garan dhallaan iyo caruurnimo duciidoobay baa garan adna camal haboono inaad tahay nicaaqila iyo hanad codkaraho isinima ku canabaxay indigayga laabtee dadba kaacarmada iyo ku caashaqaagara adna camal haboono inaad tahay nicaaqila iyo hanad codkaraho gasinima ku canabaxay indigayga laabtee ragba kaacarmada iyo ku caashaqaagara heestaasi waqti iyo fanaanada codka macaan ee kaltuun baacado ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabayn doonaa idaacaddeenii subaxnimo inta aan maanta duurkii kowda iyo barka aan hawada dibdib ugu kulmi doono waa maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur oo idin leh sidaa iyo subax wanaagsan
ugu inuu cudoo yahay cidjiilaal helaa garan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.